meesha jirtay intan way ka horuna waataynu usoo marnay samaacyada kolley inay u baahan yihiin ijaaso ruuxa wixii dhaafay si ay markaa taas ugu warin karo loo baahan yahay horeynu usoo maray bal marka hadday ijaaza jirto ijaazadii baa kalio suuradaas way banaantah waa intaa imaka saddexa bayd noogu sugan labadan ku laabmina wuxuu hi waliyarwiha wariyo waa shaksigii ama dee raawigii hadduu doono weeye wixii uu maqlay shaqadiisii ka maqlay inuu dad gaadhsiiyo ama dee bacdigoodba gaadhsiiyo waa marka dambe waa cinda aladaa markuu isagu gudbinayo weeye ha ictimaadso nuskadu haysanayo weeye yaanu kolba nuskadii u arka un kitaab fulan ii doona un odhanno ka aan lagu dul aqriyin isaga ama aanu kaba aqriyin ee ha wariyo min aslin waa asalkii samaaciisa waa kii samaaciisa iyo maqalkiisu ku sugnaa ee nuskadiisii ha kaba wariyo ama dee taas awilmuqaabali bihi awilfarci ama se farac ha kaba wariyo faracaasoo almuqaabali la qaabiliyo lagu saxay bihi biaslin asalkiisaas lagu saxay oo ah farac kaloo ama nusko kaloo inta kiyaa laga qoray asalkii samaaciisu ku sugnaa dibna loogu saxay oo mucaaradadii ay dhacday de aynu marnay kayfiyadeeda soo maray walaa yajuusu ma banaana bitasaawil aladaa wey gudasho halkan faacilkiisa qadaro gudasho iyo welin axaadiistii la wariyo oosan bitasaahul tasaahul iyo fudaysiyo waxaan ixtiyaad lahayn oon hubsasho lahayn dee taasun laguma wariyo mima bihi tanna waa suura bay uta waxyaalihii tasaahulka ahaa oo bal cibaaradu siay dee labadna inoogu hagaagto ay suurayntiina u noqoto maxaan odhanaynaa walaa yajuusu adaa bitasaahuli mima ay bian yarwiya waaba isagoo wariya waa tasaahulkii way suuraynteedii tahay bian yarwiya inuu wariyo isagu mima ay min kitaabin weye kitaab uu ka wariyo ismu shaykihi sheekiisa magacii magacna halkan waa samaacuun si aynu soo maray tasmiica marka la qorayo ee fulan samiica fulan wa fulan baa la qoraya shaka ayaa ku jiraba kitaabka nuskadan dadkii maqlay waana kitaabkii adigba ad ka warisay laakiin waa samaaciisi maha samaacaagii ismu shayki sheekiisa magacii macnaa waa samaaciisu bihi ay fiihi uu kuba sugan yahay taasi waa suuro oo sheekii baa samaaciisi aad aragtay dadkii kitaabkan ama nuskadan sheekiisii ka maqlay inuu kaba mid yahay taas intaad ictimaadsato aniguba sheekha kitaabkan waa ka maqlay aad tidhaahid inaad kaasun ad ama adigii lagu dul aqriya ama ad kaba aqridid taasi iyada waa tasaahul oo dee waa taa ay leeyihin ma banaana waa suurataas aw amase ukida la qaatay oo la wariyey canhu sheekhi lagaba wariyey oo maxay taa warintaasna nin kale adigu tii aad ka wareysay waa nuskadii ma taala ama dee iyo wixii la qaabiliye lagu saxay oo dhamee furuucdeedii ahaa nin kaleo siqaa oo ka maqle sheekha oo dadkii dee adiga samaaca kula wadaagsaday aan ahayn waktigaas iyo nuskadaas ee meel kale un si kale un ugaba qaatay ayaa sheekhii ka qortay oo haysta taasoo kale on tii samaacagiina ahayn iyaduna inaad intaad qaadato un aada ictimaadiso kitaabku waa kitaabkun aad tidhaahid oo sidaa ku warisaa wax dee tasaawul bay noqonayaan ooma banaana sababtuna waxaan idhi waxaan laga aamin ahayn mid kastaba labadadba in zawaa-igtaadii aan ku sugnayn ay meesha jirto oo adigi adigoon taa riwaayo u lahayn ad haddee xadisani ama akhbaranii leedahay lada jumhuuri jumhuur culamaa agtooda sababtuna waa taan soo sheegnay waajaaza waa baneeyey daaka waa madkuurkaasun labada suuraba ayub ayubu sakhtiyaani oo de iyagu kol aduu kitaabkii kitaabkii uun yahay kollay nusqooyinkana kuwaa dee mucaaradadu ay dhacday titaadi iyaanay noqoninbe hadhow waxa soo gala malaa wax yaroo kooban weeyo ixtiyaad bay hayd bay leeyihinoo waa baneeyey walbursaani halkan oo kale markaa abeedka inshaadaysaan kolleybana in la qoraba may ahayn nadmiga ya-du way dhacaysaa oo markaa aan inshaadayno beedka ama aan qaadayno waajaaza la ayubu walbursaani qad ajaaza haddii ya-da la sugo nusqooyinkii matnigana barhkood bay dhacday walow kutubtan kale aanay dhicin sida sharaxa sakhaawi iyo kaansaari iyo qolooyinkaas iyo musuunta qaar babdisan iyo bursaani iyadoo ya-dii la xadfay aytay waxa loo xadfayn waa daruuro haddii ya-da la sugo nusqooyinka matnigana barhkood ee farta ayd barh bay sugan tahay waana tan imika inoo taalaba e haddii ay madbacan tan kaba timi ama nuskadaa laga madbaceeyo taawarumahaye wasan kuma toosnaanayo la sugo oo intaa yar ya-daasun la kordhiyo iyadoo saakina ah laakiin marka kale waa caadi waa nisba walbursaaniyu maxamed ibnu bakrin ninkaa la idhaah bursaan loo nisbeeyeyna qad ajaazahu isaguna uu baneeyey tan warafasa waa ruqseeyaa sheekhu waa ibnu salaaxe in dee ama sheekha samaaciisu tuu ku sugnaa ama isaga mid kaloo siqiiba kaba qortay aad kaba wariso shaksi uu kaba wariyo laakiin maca alijaaza ijaaza maceedu hadduu sheekhu kitaabkan u ijaazayo wixii yaree soo hadhay isbedeli ijaazadii ayaa daboolaysa oo shamlin bal halkaas suurooyin adugu xaggii riwaayadii waan kaga baxnay wuxuu uhi sheekhu isagoo masaal kale inoo bilaabi wa in yukhaalif hadduu khilaafo waa isa uu khilaafo xifduhu waxa uu hayo iyo xifdigiisu kitaabahu kitaabkiisa uu khilaafo oo walxaal laysa aanu ahaanin xifdigaasna minhu min alkitaabi kitaabkan aanu ka xafidine sheekha markii lagu dul aqriyaya ama isagoo aqriyayaba axaadiisan uu xifdiyey fara-ow waxay arkeen culimadii ama ahla alxadiisi sawaabahu macnaha sawaabkiisu inuu yahay ama qowlka sawaabka ihi alxifda ictimaad alxifdi xifdigii inuu ictimaadsado si uu xifdisnaa uu markaa wariyo oo uu iska khilaafo kitaabkiisa waxa ku sugnaa maca tayaqunin idaa kaana hadduu yahay xifdigaas uu dee kitaabka meel aan ahayn kaba xafiday iyo xifdigiisaasi maca tayaqunin yaqiins iyo xifdita ama xaggii uu yahe shaki iyo waxyaalahaasi aanu maciisa ahayn taas baa adigu fiican meetaasay sawaabkii u arkeenba walaxsanu weliba sidaa fiicane taa kasii fiicanna waxa weeye aljamcu jamcin uu jamciyo wixii uu xifdisnaa iyo wixii kitaabkiisa ku sugnaa uu jamciyo taas ayaaba sida sii fiican ah kalkhilaafi sida khilaafkii oo kale sida uu yeerayo uu jamcinayo ayay u habboon tahay inuu jamciyo kalkhilaafi waa khilaafkii isaga la khilaafay ee ruux uma la khilaafay xadiiskii werintiisii laguma khilaafay minman xaggiina laga khilaafay yutqinu wax sugayo oo nin xaafida oo daabido oo isaga xadiiska ay wadaagsadeen oo ku khilaafay oo kaleba sida uu isaga tiisaasna inuu sheego uu isagu si uu xifdisnaayo sida keyrkii leeyahayba uu israaciyu jamciyaa siday u habboon tahay ay u fiican tahay fatanna waa masalo kaleo xaggii riwaayadii xadiidka ah oo waxa weeye ninkii xaafidka ee xadiidka korka ka hayay ama axaadiistan ay una qornayd eeg waa xaafid oo korkuu ka haya waanay u qoran tahay ayaa maxaa dhacday wuxun buu arkay san uu u xifdiyey ama xifdigiisa iyo kitaabka waxa u qorani inay kala duwan yihiin oo iskhilaafsayin ma haddee guud ahaane ama xadiis la isku khilaafsayin kelima cibaara iskuba khilaafsayin adugu waa xifdigiisi iyo kitaabkiisi kitaabku waa kitaabkiisi tanna waa xifdigiisi in ay kala duwan yihiin marka taa tafsiil baa la gelinayaayo hadduu marka horeba axaadiisa ka xifdiyey kitaabka ee kitaabka asala suuradaa kitaabku ictimaadsanaya xifdigiisa waa ka tegaya marka horeba halkuu axaadiisan markuu qabanayo korka ka qabanaya ka xafiday uu kitaabkiisa ahaa oo kitaabku asal ahaa xifdigii markaa uu ka tegiyo kitaabku ictimaadsan oo kitaabku u laabmaya taasi waa suuro haddii laakiin oo waa mafhuumka laakiin kalaamka inooguma sugan haddii laakiin marka horeba xifdigan ama waktigii darsiguu socday buu sheekha afkiisa ka xafiday ama uu xafiday dee aqrintii lagu dul aqriyo rag xufaad ahood aada u fahmo badnaayo aqrintaas dee ku xafidi jiray aad bay ugu badnaayeenba dee dadkii muslimiinta iyo culimadoodiiba oo markii horeba axaadiisa waa xafiday oo markaa kitaabkiisana waa qortay laakiin xifdigiisani waa afkii muxadiska ama qiracadii lagu dul aqriyaye qaarigu aqriyay taas oo kale waana iskhilaafeen iyada markaa culimadu halkan waxay qowlka sawaabkaa kaba dhigeen haddii xifdigu shaki ku jiro oo uu shakiyo iyada taas waaba dee kitaabkii baa ka horeynaya wixiina uu hubo yaqiinsan yahay xifdigiisii oonu shaki ka gelin iyada markaa xifdiga ayuu ictimaadsanaya xifdiga oo dee xifdigii waa ka horeeyey waxaa dhici karta waktigan qalinkiun inuu ama khada iyo waxyaalahaasi ay noqoto xifdigaa suurada uu ictimaadsanayaa oo uu raacaya welibana sida kala sii fiican raggii de iyagu inta isqaanka iyo waracaba wada lahaa ay iyagu samayn jireen waa inuu labadoodiiba jamciyo uu yidhaaho fii kitaabi fii xifdi kada wa fii kitaabi kada shucbo iyo rag kaleba way kaba dhacday inay yidhaaheen dee xifdigayga anigu sidaasaan hayaa laakiin kitaabkayga sidaasaa kuma qoran oo kale labadoodiiba uu jamciyo welibana waxaa la mida taas oo xagga jamcinta ay kuba haboon tahay iyadana hadday dhacdo ninkani waa xaafid oo korkuu axaadiisi ka ayaa xifdi fiicanna waa leeyahay laakiin nin kaloo isna xaafid oo mudqin oo daabida oy xadiiskii wada warinayeen ayaa cibaaraad kaga duwan oo khilaafay taasoo kalena cawri iyo kayrkiiba way sameeyeen iyo shucbo iyaba way sameeyeenoo inuu iyada nafteeda jamciyo suu ku jamcinayaana waxay noqonaysaa ma khilaafku ishaarayaye inuu yidhaaho fi xifdi kada waqaala fulanun kada hebel laakiin saasuu leeyahay oo dee taasna waa inu nin xaafido iyo hoo baabilo mudqin oo in la ictimaadsado anigu saas baan hayaa oo anigu si aan hayay waa taa laakiin xifdi kada wa kada waqaala fiihi waqaala fiihi fulanun kada wa kada sufyaanu thawri iyo qolooyin kaleba way sameeyeen oo xataa shucbaya way sameeyeen taa horena shucba iyo keyrkiiba way sameeyeen rag iyo xufaadda ahaaye ilaahna ka cabsanaya itqaankooda badnaa ayaa taa la yimi oo anigu saasaan hayaa kitaabkaygiina saasaa kuma sameyn xifdi kada wa fi kitaabi kada isagoo israaciya way sii fiicantahay laakiin hadduu mid ictimaadsanaya waa taa labada masale baan soo aragnay haddii lagu khilaafana khilaafna imaka halkan waa masalo khaalafa oo dee faacila masalkeedu ficaal iyo mufaacalaba uu ku yimaada kan khilaafidan waa sida mukhaalafadii keyrkii khilaafay isaga laakiin cidda khilaafaysa ay tahay miman yutqinu cid itqaan leh oo daabid oo xaafid ah markaasuu inuu yidhaaho xifdi xifdi kada waqaala fulanu fiihi kada wakada oo rag badan oo raggaa waa ama akaabirta ay sameeyeen far taas baa ahsa mudan labada baydna waa intaa waana macno aada buu u cad yahay wuxu uhi waa in yukhaalif hadduu khilaafo xifduhu waa waxaan uu xifdisanya markaa isagu xifdigiisii kitaabahu kitaabkiisii halkan marka laba siyoodba way ku dabdiyeen xagga inshaad ahaan baa ujeedaa beydka inde kitaabah iyo sawaabah la yidhaha la sukumiyo nusooyinka matniga barhkood saasaa dhacday kuwo kalena iyadoo la damiyo kitaabahu iyo sawaabahu la yidhaaho malaa wax weyn oo saasna xagga wasanka aanu saas dhib saasi jirin labadii nusqooyinkii matiga labada xaalaba way dhacday labadaba markaa xaraka waa bay xarakeeyeen wain yukhaalif hadduu khilaafo xifduhu xifdigiisu kitaabahu kitaabkiisa uu khilaafo oo kitaabkii wixii ugu qornaa iyo wuxuu xafidsan yahay kala dunaadaan bal markaa haddii xifdigu marka horeba min alkitaab ahaa dee kitaabkii baa la raacaya taas waa mid laakin walaysa walxaal laysa aanu ahaanin xifdigu minhu min alkitaab oo kitaabka aanu ka xafidin hadduu kitaabka ka xafido kitaabka la raacaya weeye ee kitaabkiina aanu kaba xafidin fara-w waxay arkeen wa ahlu lxadiid sawaabu macnaa waa sawaabka inuu yahay alxifda ictimaad alxifd wixii uu xifdi hayey inuu ictimaadsado inay kitaabkan markaa horeba asalumu ahayn xifdigiisii maca tayaqunina ida kana maca tayaquni haddii yaqiinsi iyo ayadee inuu xifdigu haga u hayuu hubo taa ay tahay ama shaki hadduu xifdigii kaga jiro iyada markaa kitaabkiiba awlaad walaxsanu sida fiicanna aljamcu jamcin maxay bayna alkitaabi wa xifdi oo la yidhaha fi xifdi kada wa fi kitaabi kada saa laba idhaah kalkhilaafi kamaa yaxsunu ljamcu say u haboon tahay jamcin la jamciyo fi lkhilaafi waa khilaafki cinda alkhilaafi miman yusqinu marka ay mukhaalafa jirto mid isagu wax sugay xaggii oo ulaa fi xifdi kada waqaala fulanu kada wakada alriwaayatu bilmacnaa warintii xadiidka macna lagu warinayey bal taas ayuu mabxaskeedii yahay alriwaayatu bilmacna waliyarwi ha wariyo bilalfaadi alfaadii uu sheekhyadiisa kaga maqlay ama kitaabka uu dee uu kagaba markaa xifdiyey ha ku wariyo alfaadi un iyo lafdigii man shaksigiiyo laa yaclamu aan garanayn madluulaha alfaada maqaasideedi iyo macaaniday tilmaamaysa iyo waxa haddii dee ay wax la bedelo macnaa doorinaya iyo waxyaalaha aanu macrifadeed lahayn man laa yaclamu madluulaha kaas waa ruuxii aan macrifo iyo aqoon aanu lahayn alfaada macaanidoodan iyo waxa hadiiba wax mid kale lagu bedelo macni doorinayo iyo bedel iyo umuurahaas oo kale wakayruhu kaa isagoo alfaada aan madluulkeeda garanayn kayrkii oo waa kii isagu garanayay ee dee macrifo taa u lahaaye wixii hadhow haddii cibaaro cibaaro lagu bedelo waxa ka dhalan kara iyo hadduu macni bedelmayo iyo waxyaalahaas iyo hadduu macnuu kii hore uniyo taa macrifada u lahaa falmucdamu culimada intoodii badnayd ajaaza waa baneeyey bilmacnaa alriwaayata bilmacnaa ruuxaas inuu macno ku wariyo almucdam buu ina yidhi kuwa leh asal ahaanba baabkaaha laba xidho oo waxa weeyaan laftigii un ha laguba wariyo raggii hore iyo raggii dambe way ku jiraan muxadisiin iyo usuuliyiin iyo fuqahaba way kuba jiraan laakiin intoodii badnayd way baneeyeen xadiiskii in macno lagu wariyo taas bay baneeyeen oo de waxa weeya bana waxay leeyihinba de waxaaba daliilka ugu weyn ah saxaabadii rasuulku ridwaan ullaahi tacaala calayhim waardaahum xadiis bay noo soona waaqaca iyo qisay ka waramayaan alfaadahoodii isku mid maaho ama xadiis ay dee wadaagsadeen bay alfaadahoodiiba kuba kala duwan yihiin de taasna waxay tilmaamaysaa inay dee barhkood ay macno kuba wariyaan bay tilmaamaysaa bal markaa intoodii badnayd in macno wax lagu wariyo way baneeyeen waa qowlkoodii dee intooda badna ay ku tegeen kol hadduu ruuxu ruuxa caalimka ee macrifada le mad alfaada wixii ay tilmaamaysiiyo waxay keenaysiiyo wixii macno bedeliyo garanaya uu yahay waqiila waxaa la yidhi lal khabar ay laa yajuusu ma banaana alriwaayatu bilmacnaa fi lkhabari in macno lagu wariyo khabarkii khabarku waa axaadiistiiyo dee rasuulka horay nuu soo maray bal khabartaas iyo tacriifkeedii kitaabka bilowgiisa ama dee horen ku kuwii horeba ugu aragneen waa khabar waxaa loo jeeda waa axaadiistii marfuucayda rasuulka axaadiistii saahid in macno lagu wariyo ama banaana laakiin hadaladii kale ama aahaar lahayd ama cid kale laga soo naqalayay iyada iyo khabar kale ama wararkii kale iyo hadaladii kale macno waa lagu warin karaa xadiiskii rasuulku iyaduu yahay dee rasuulkii ilaahay waxyaalihii rusushii hore xataa ilaahay kaga fadilayba ay kaga mid ahayd annahu utiya jawaamica alkelim in la siiyey hadallo kooban oo macaani aada iyo aada u badan qaadayo o u waasac noqonayo ama shamlinaya inuu yahay ikhtusira lahu lkalaamu ikhtisaaran kalaamkii loo soo koobay oo alfaado kooban macaani badan loogu soo ururiyey dadkii kalena aanay taa kula mid ahayn cibaaradiisii haddii la isdhaha bal cibaaro lamida keenana dhici karto dee macnahii jawaamicalkelimnimadan iyo ikhtisaarkii umuuraadka inay meesha kala baxayaan bal wixii axaadiistii rasuulka ayaan la taataaban laftigeeduhan laguma wariyo laakiin waxyaalaha kale waa lagu warin karaana taas bacdigood way dhaheen laakiin qowlkii uu mucdamka iyo jumhuurta kaba soo naqliyo waa taa washeikhu sheekhi waa ina salaaxa fi tasniifi xagga marka la ego taaliifta dadka iyo kutubtooda qad xadara waa manciyey qadcan go-naanba iyo khilaafli ama idlaa cala lidlaaqba taas uu manciyey oo waa joojiyo wuxuu leeyahay dee culimadii horena taas waxay iyagoo ku dhaqmay manan arag umana arko inay taasi khilaafkani uu garayo wixii tasaaniif iyo ta'aliifka kutub ku sugan oo macnuu waxa weeye alfaadahan dadka ay korka kaba hayeenee kolko laftigii aanu macnihii isagoo hayo laftigii uu ka yar baxsanayo ayaa markuu garanayo macnihiina uu ogyahay macnihii mid leegna uu laba iman karo macrifadaa leeyahay baahidaa loo baahan yahay baa loo baneeya taas laakiin wixii kutub lagu qoray ee taaliifasta kutubtan oo kale iyo cibaaraadkooda oo kale oo kale de iyada haddaad kitaabkii qorayso nuskadii qoranayso mataalo alriwaaya bilmacna ee lafdigii sheekhu lahaa un inaad ilaaliso weeyaanoo dee tasniifka kayrkaa leeyahay iyo tacriifka kayrkaa leeyahay dooninteeda maba lihin oo halkaa waa manciyay laakiin laba xaalaa meesha wada imanaysa mid waa tan hadalkuba uu ugu dhacayo kitaabkan oo kale kasoo qaad misaal ahaan ayaa doonaysaa nusko ma haysta sida inaad qorato nusko kale ka samayso waa kitaabkii un kitaabkii markaa alfaadihii dee sheekhu uu qortay ayuunbaad ku qoraysaa inaad dooriso tilaad macnahan ku warmayo oo cibaaro antiisian aada qorto iyaduu kitaabkii yahay taa iyada maba lihid iyada taasaba aada bay u caddahay waxaa kaloo in iyada halkan dee ay barhkoodii marka hadalka iyaanu ibnu salaax waa hadalkiisu keeninba sheekhuna in waa soo naqliyay oo bal ciddii bal markaa jaanibka ictiraad iyo bushi uu kagaba yimi waynu daqiiqoode waa soo naqliyey bal isagu wuxuu doortay nafse marka halkan shaarixani uu dooranaya sheekhan matniga lihi inay xaaladan kalena ay laba mid tahay kitaabkii isagii ma qoraysid adigaa laakiin wax ka naqlinaya takriij aad leedahay ama baxsi aad leedahay ama kitaab kale oad leedahayba sheekh kale ee hadalkii ayaa doontay inaad wax ka naqliso oo ama istishaad ama wuxuun aad kaba naqliso taa kitaabkiisii oo imaka maaha kitaabkiisu waa sidii maa doorin adigu wax kalood leedahay buu hadalkiisi ku dhex jira suuradaas oo kale haddaan eegno taa ayna xaalada hore ee daahirka ah ee ama hadalkiisani uu kuba dhacayo hadduu dee macno ku wariyo inay ta'liiftiisii maaha eh waa leeyahay sheeksigu waa leeyahay bal taas waa hadalka muftiisa laakiin taa naftiisa imanka ciraaqaya ay leeyihiin taas iyada nafteeda in ruuxu kol hadduu shaksi kale cibaaradii ahaa xataa hadduu wuxuu leeyahay iyo baxsi uu leeyaha ama taa uu naqlinayo inuu macnii ku wariyo lama laha xaaja iyo baahintaa ruuxa ku kalifaysaana ma jirto hadalkii waa hadal qoran siisa u qaadi karo arrintii kale waxaan la xifsisan yahay haddii ruuxa macni uu hayo alfaadihii markaa uu iloobo kale baahida halkaa loogu baahna si uu macni u guuto siina maba taalo ee suurada nafteeda yaa macan lagu warin laakiin bal taas oo kale markaad aragto camalka culimada oo kale aad aragto shak shak wax kasoo naqlinayo kutubtoodan kala duwan oo kale in badan waxaad arkaysaa iyagoo kuwa tasarufa oo hadalkii xaafid xajar oo kale iyana wuxuu idhaha haddii dee xataa tasaruf dhaco macna lagu wariyo uu markaa naxwahu iyo bitasarufin iyo sayd ahaan ay isticmaalaan uu markaa raaciyo inaanay ba'si lahaynba imaka hadalkan see shaarixan inooguma sugan guud ahaanba wixii dad ay leeyihiin ee shaksi lahaa ee cibaaraadkiisi ayaan macna lagu warin karin walow dee labadaas suura aan kala qaadi karno bal taas weeyaano waa tan sheekhu fi tasniifi qadcan qad xadar ula jeedo walyaqul ha yidhaaho araawi raawi ha yidhaaho dee macne ku warinayey markuu wixii dhameeyo bimacnan oo intii markuu dhameeyo waa bilmacna waa xadiiskaas macnihiisii ama cibaarada macnaheedii buu lahaa taa ha yidhaaho aw amase kamaa qaala lafdigaa kamaa qaala haba raaciyo iyo wa naxwahu saau isagoo yidhaha naxwahu iyo shibhahu iyo mila haada iyo naxwa haada iyo alfaado laba mida ha raaciyo wixii uu macne ku wariyey ka shakin waa sida shaki oo kale iyadana uu cibaaraadkan uu laba imanayey shakigaasoo abhaba ihaab galay oo haddii meeshii aanay ahaynba macno wax lagu wariyey ee cibaara meeshii taalay shaki baa kaa galay talow cibaarada nimatan bay ahayd mise cibaaro kale oo dee sida alfaadahan aan aragnay kutubta kuba sugan ee shakiga oo kale bal matsalan shakiga ah haddii shaki sidaasoo wejgiisii ama dee ruuxii kaba qarsoonaaday uu meesha jiro iyadana shakiga markuu lafdigii cibaaradii shakigu ku jirtay sheego dabadeed aw kamaa qaalaha yidhaaho ama naxwa haada iyo milahu iyo shibhahu iyo waxyaalahaba raaciyo taas buu yidhi bal imaka halkana saddexan bay ariwaaya bilmacna buu inoogu sheegay kolleyna waxaa la arkaa dee kalaamkoodu bacd alculamaa aada iyo aad bay uba dheereeyaan oo malaainaha kutubta dee inoo dhowdhow oo kale kitaabkan tawjiihu nathar la yidhaha ee daahir aljazaa'iri leeya oo kale malaa soddon iyo sabxadood waa kagaba hadla masaladan rogrogitaankeeda iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan iyo aqwaalahood iyo waxyaalahaas ee culimada saxaabadii oo keliya u baabay arrintan iyo xaalkoodu ahaa rasuulkii ilaahay fasaaxadna ilaahay siiyey luqadoodna ay ahayd luqa dabiico ahaan iyo sariiq ahaan ee waxbarasho iyo waxyaalahaas aaneen cijmo iyo dad kalena aanay dheehinba rasuulka ilaahayna u jeeday ee markaa la joogay ee bal hadalkiisa maqsuudkiisiisa uga fahmayay wuxuu ujeeday waaqacadana mulaabasaadka ay lahayd iyo duruuftii ay lahayd iyagu garanayay kuwaas bay uga banaanayde waxa ka dambeeya aan xadiiskiiba sida midba mid macno ugu sii warinayaan meeshiiba ugaba bixin dee bal markaa taas asal ahaan in loo baneeyabaa hamaba banaana ose ibn alcarabi iyo amtaashi ay yidhaahaan baraggaasi ee kolleyna waxaa iyada ah wax laga soo reebayo alfaadahan lagu cibaadaysanayo sida aadankii oo kale atixiyaadkii oo kale tashahudkii umuuraha caynkaasi tacabudka uu dhexdooda dhacayo waa iyaga lama taataabanayo waa sidoodii ee waxyaalihii kale awaamir iyo nawaahi ahaa maqsuudkiina la sheegi karayay dhici kartana ruuxii aanu markii hagaag usoo wada xaadirsan macnina de alfaadii macnina uu hagaag u hayo ruuxii macrifo iyo aqoon sare uu lahaa umuuraha madluulaati alfaad ayay intooda badani baneeyeen bal taas dee qolooyin markaana ma banaana way jiraan ama ruuxii isaga jaahilkaa waxyaalaha garanayn takiir iyo tadbiir buu kula imanayaayo sina uguma banaana walyariu ha wariyo bilalfaadi alfaadii ha ku wariyo un uu sheekhadiisa uga maqlay ama kutubta uuga xafiday man laa yaclamu ku aan garanayn madluulaha alfaada macaanideeda iyo madluulaadkeeda iyo waxa iyada bedela wax ka bedelaya ama haddii dee iyadii lakala bedelo wakayruhu kaa isagu aan alfaada aan garanayn dayrkiyo waa kii alfaada iyo madluulaadkeeda iyo taas garanayay wixii macaani doorinaya garanayay falmucdami intooda badani ajaaz halkana dee waa kuwa bardiidan baa jira oo kolleyna in layska dhowro ayaa mudan uun macna in lagu wariyo intaa aan dee layska dhowri karo فالمعdم أجاaز بالمعنى waa رواaية بالمعنى waa bneeyey وqiila waxaa la yihi lلخبر ay lاa يجuز rواaية mrkaa الriwaayaة bmacnaa fi lkhabari wey in khabarkii wax lagu wariyo ama axaadiistii marfuuca ahay ee waxa kale ay taasi ku banaantayna waa la yidhi washeikhu sheekii inuu salaaxnaa fit qad xadara waa manciyey qadcan waa go-naan iyo cala lidlaaqba fi tasniifi tasniifta waa taaliifta dadka oo taaliifta dadka inaad bedbedesho oo doordoorisataa iyada ma lihin bal calaa kuli xaalin hadday dhacday xadiidkii in macno lagu wariyo walyaqul ha yidhaaho araawi kii macnaha ku wariyey bimacnan haba yidhaaho macnaha usheedadna kale waxa la arkaa bimacnan dee laftiga nakirada ama odhanaye markuu xadiidkii soo dhameeyo ayaabuu odhanayaa bilmacna oo ujeedadu waxaasi xadiidku waa macnihiisii ayaan kusoo naqliyey aw amase haba yidhaaho kamaa qaala kamaa qaala ha raaciyo markuu xadiidkii dee macna kuba wariyo akhirkii dee kolleyna ma ahayn haddii xadiidka laftigiisii kutubta inoogu sugnaa uu kuga soo noqliyo inna wax isbedeliyo iman dee waxba kamaa qaala la raaciyo kolley dadka qaar ay iska caadaysteen taasi iyada maxal ma laha wes ma laha waa wixii macno lagu wariyey ama shaki kaa galay lafdigii inaad dhamaysay ama lafdigii inaad sidiisii uba tidhi kuwaas baa aw kamaa qaala la odhanayay laakiin laftigii adoo xadiidkii adee kutubta kuba sugnayd laftigii un sii u aqriyey oon wax kale oo dee meeshii shakina aanu jirin waxa dee macnahaad ku warisayna aanu jirin aw kamaa qaala kolley xaaje aan u baahan iyo baahi loo baahan yahay ma jirto aw kamaa qaala iyowa naxwahu wixii lamida kaas oo adiyadoo la idhaha naxwa haada mila haada shibhahu iyo waxyaalahaas sida saxaabadii qaarba ibnu mascuud iyo kaba dhacday ka shakin sa shaki oo kale waa sida uu odhanaya u kamaa qaala iyo ama naxwahu iyo wixii lamidka ahaa ee ka shakin fii shak shakigii shakigaasoo ibham ibhaam galo haddii laftigii shaki ka galo ka qarsoonaado markaasoo kale uu shaki ahaan kusoo wariyo iyadoo markaasna kamaa qaala ama naxwahu waa wax jidaysan ama haboon inuu yidhaaho oo imika tan shakigu waa maslaba taa horena waa macna hadduu ku wariyo tana waaba iyadoo qaarigii ama sheekii lafti ama wax ka badan shaki ka galo oo cala shaki uu kuba aqriyo waxa fiican o kamaa qaala inuu yidhaaho iyo wixii lamid ah aliktisaaru cala bacdi alxadiid xadiidka bacdigi oo laguma gaabsado oo aan xadiidkii la dhammayn ee in kamida uun lasoo qaato bal taas iyadna xukunkeedii ayuu maxalkiisi iyo mabxadkiisi yahay wuxuu uhi markaa sheekha raximah llahu tacaala naadimkii waxadfa bacdi lmatni famnaca waajis ay famnac manci xadfa bacdi lmatni matniga bacdigii oo markaa la gooyo oo inuun lasoo qaato matnigii kala mida taadiid oo waxaad tidhaahaa uma banaano taas aw amase ajis banee xadfa bacdi lmatni matniga bacdigii oo la xadfoo la gooyo baneeba aw amase ajis baneeyo oo halkan iska qadaro waxaad banaysaa xadfigaas xadiidka barhkii la goynayo ama lagaba tegayo inuu tibma haddii xadiidkii la taam yeelo shaksigan maanta ikhtisaarsaday ee bar uun ku gaabsaday hadduu mar kale iyo wakti kale uu xadiidkii oo dhan uu wariyo ama sadayrkii xadiidkii oo dhan uu wariyo iyo xadiidka tatimadiisii la heli karayo aw amase licaalimin waxaad u banaysaa umuurahaas xadfiga iyo ikhtisaarka licaalimin kii caalimka ninkii caalimka unu banee xagga hoosena haamishka waxaa inoo qoran qalal biqaaciyi horaan sheekan uga soo hadalay biqaaci biqaacdan loo nisbeyne waa biqaacan imakaba aan dee wararkana kuwa maqale mee ku taalla lubnaan sheekhunaa baa wuxuu yihi sheekhu sheegayaano xaafid ibnu xajar bal dee waana in yaru baabne qolooyinkan kale talaamidiisaha malaa lafdiyanu yarubay ku kala duwan yihin waxay inoo soo naqliyeen yanbaqii an laa yakuuna hada qowla birafcin aw licaalimin ma haboona in qowl laga dhigo sida aqwaashi oo qowl afraad markaa uu inoo noqdo ee shardi bay u tahay kol haddii ikhtisaar dhacayo kolley waa shardigiisii waa nin caalima ayuun baaba ikhtisaarin karo dee taasna wax khilaaf kutaa ku jiraba maaha wamis sooco anamistahankan macnaa mayis weeye sooco macnaa da waa qowlkan dambe ah licaalimin taan leenahay waaba shardi uun oo iyada kolley laga maarmaanba weeyaan oo dee ruuxi aan caalim ahayn uma banaanaba taas waxaad kuwa kale aqwaasha kalea kaga socda dee bisaxiixi biwasfihi bisaxiixi adigoo ku sifeeya qowlka saxiixa inuu yahay kaas oo qowlka saxiixi kan dambe kaba dhig waana in yakun hadduu yahay dee kolleyna waa taniyadna laga maarmaan weeyaan laakiin waa hadal dee caalimin marka la yidhaha aynu kaba fahmayne in yakun hadduu yahay maktasara wixii uu ikhtisaarsaday waa waxan uu gooye uu riday munfasilan mid ka soocan oo xagga macno ahaan kaga soocan oon sina ugu xidhnayn can iladii kii qad dakarahu uu sheegay aan ugu xidhnayn laqadan kusoo laabmi doonaa kolley laqadna way si yar marka macnaha la fahmo laqbada way iska furfurantaa way sahlanaataa waxa adigu ay tii hore ay ahayd xadiidkii oo aada hayso oo laftigiisii aanad kuba warine macnihiisii aada ku warisay taas bayad amaa tani waa xadiid ka soo qaad kulansaday axkaamo kala duwan oo xadiidku hadduu xukun keliya un leeya xukunkii in la kala goyaa meeshii ma imanayso macnaha axkaamo kala duwan buu xadiidkani kulansaday oo mid kastaaba marka la eego ka gooni yahay oo ka mustaqli yahay intii kale iyo axkaamtii kale uu faa'iideynayey haddii markaa isaga gooni ahaan loo sheego ama isaga laga tagana dalaaladii xadiisku dee waxay isdhimaysa oo mid kastaba dee dalaaladii gaarkahayd ee mid kastaaba ay ama jumlo kastaaba ama cibaaro kasta ayna tusaysay isma dhimayso wax taas hadal isku xidhan oo haddii la kala gooyo macnihii uu dhantaalmaya ma aha marka taas oo kale ayaa maxaa dhacdo dee badanna in khaasatan dee marka loo baahan yahay jaanibun inaad wax ka daliishato oo jaanibkaasun aada u baahan tahay xadiiskii in kamida inta lasoo qaato intii kalena laga tago oo lagaba aamuso haddaba suurada weeye iqtisaar calaa bacdi alxadiid oo taa iyada aduu sheekhu inoo soo naqliyeyna in iyadaynan waxba ka idifaacin laakiin qowl baciiduu noqon e waxa weeye inay iska banaan tahay in la kala gogoosto xadiiskii oo kolba dee inta doonaysa aada qaadato waa qowl saddexaad buu soo naqliyo ah haddii dee xadiidkii si aanu meesha kasiimadiisa uga bixin ruuxan maanta ikhtisaarsanaya bar ku gaabsanaya ama kayrkii mar uun isagoo dhan wariyo oo xadiidka intiisii dhammaydna laba hayo marka qayb waa la goosan karaa kol haddaanu iskuba xidhnayn oo waa la ikhtisaarsan karaa laakiin haddii xadiidkii ikhtisaarkaasun lagu daayo intii kale meesha ay kaba baxdo oo intii kale aan waxa weeye aan marna iyadoo dhan aan laba warin iyada markaa dee xadiiskii baa qayb dhame meesha ay kaba baxaysaayo iyada ikhtisaarka ama ikhtisaarkii ma banaana awle caalimna waxaan idhi sidaa waxa goosaba inoo taala kollay marka la idhaaho waxa banaan in xadiiska barhkii lagu gaabsado ama aw utimada ha noqoto amase ka hore shardi waxa u ah ruuxa ikhtisaarsanaya ee xadiiskii in kamida ku gaabsanaya ruux caalimo inuu yahay oo macrifo sare u leh waxaan isaga uu ka tegay inuu waxa weeyaan adigu bal markaas uu yahay wax ka mustaqila xadiidka intiisii kaloo kaba soocanoo aan ku xidhnaynoo hadhow iyada bayaankii xadiisku lahaa iyo dalaaladiisii iyo macnihii uu lahaa ani ina iskhilaaf iskhilaafa aanu kuba imanayn iyo nuqsaan xagga marka la ega marka wax laga tago oo ruuxii taas iyada markaa macrifadaa lahaa ayaa dee ay u banaan tahay bal walow daahirka kalaamku inuu qowl afraad yahay ama iyada kii aan heerkaa joogin dee waxyaalo iskuba xidhan oo ama istisnihii oo kale iyo ama waxay shardi isuba ahaay oo kale iyo xaalkii dee isaguna macnihiisu qayduun ahaa iyo umuuraha caynkaasa ayaabu kala goyn karaa oo ina ka teg ina qaadanaya ina kaba tegaya kaasu maba banaana bal taaba weeye bal markaa qowlka saxiixiina muxuu kaba dhigay ruuxii caalimka ahaa way u banaantahay ikhtisaar calaa aliqtisaar calaa bacdi alxadiid kol haddii dee ay tahay waxaan uu ka tegey uu ka soocnaa xagga macno ahaan dalaal ahaan uga soocan yahay waxan uu sheegay oo ina dalaaladii xadiisku taas nuqsaan iyo khalal aanu kuba iman ahayn oo taasna waxa buu tilmaamayey intan uu sheegayna macno kaley leedahay labadii macno iskuma xidhno way kala madax banaan yihiin markaa taasoo kale way banaan tahay bal taas buu ina yidhi intuu inoo sheegay intaa weeye oo wuxuu yihi raximah llahu tacaala sheekhu waxadfa bacd lmatni kolley waa mafcuulkii oo soo taqadimay ay famnaca mawamnac manci xadfa bacdi lmatni matniga bacdigiisii oo la gooyo taas adigu manci oo asal ahaanti waa manci kulligo barhkood ay yidhaahay meye xadiiskiyaa lagu tasarufina sidiisii una loo wada sheego aw adis amase baneen bacdigaa in la gooyo kol haddii ay kala go-an yihiin xagga macno ahaan ay kala soocan yihiinba aw amase ay adis baneen xadfigaas in utima haddii la taab yeelo ama shaksigan maanta isagoo koonan wariyey ama mid kaleba uu xadiidka isawata ama mar kale wariyo oo xadiidka kollay tasimadiisi iyo wixii kale la wada hayo markaas suuradaa banay oo barhkood baa taa shardiyey oo kaba dhigay shardiga jawaaska aw licaalimin ama si ruuxii caalimka ahaaye macrifada iyo aqoonta sare u lahaaye bal markaas isagu bal markaa taas u baneeya lakiin taa waxaan idhi waaba shardi uun bay u tahay haddii la baneeyaba ikhtisaarkiiyo xadiidka wamid waxaad soocdaa oo asooc macnaa mayi sooc weeye daa waa qowlkan dambe oo licaaliminta aqwaasha kale kaga sooc bisaxiixi biwasfi bisaxiixi adoo ku sifeeya qowlka saxiixka iyo macnaa qowlka saxiixi waxa weeye ninkii caalimka ahaa waa u banaan yahay xadiiska qayb kaba mida oon inta kale aan ku xidhnayn inuu gooni usoo qaato intii kalena kaba tago in yakun hadduu yahay ama markaa fatwo baabkeed ha noqoto isagoo fatwoonaya ama isagoo istidlaal iyo daliil kale xadiiskii wax kale u daliishanayo oo dee taas haba noqoto say noo soo socoto taariifkii abwaabta kutubta haba noqoto ama keyrkii way u banaan tahay in yakun hadduu yahay tanna waa dee kale iska shardi mafhuuma caalimnimadii baaba taa keenaysay makhtasaro waxaan uu xadfay uu ka tegay ikhtisaarku waa waxaan uu gaabsaday ujeedadu waa intii uu ka tegey weeye maanta inta uu ka tegey ee uu markaa xadiidka intiisii kale kuba gaabsaday kaasi munfasilan mid ka soocan can iladii kii qadakara waa qadarkan uu sheegay xagga macno ahaan uu ka soocan yahay xadiidku dalaaladii iyo uu lahaa iyo faa'iidadiisina in aan khalal ku imanayn iyo nuqsaami kala reebkan la kala reebay ama kolba in loo soo qaatay wuxuu markaa naadimku raximah llahu tacaala wama lidii tuhamatin an yafcala wama lidii tuhamatin ay wama lidii tuhamatin kii tuhamo u saaxiibka uma sugnaanin ee la tuhmayey hadduu wax kaba tago ee ama inuu waxaan xadiidkii de kamid ahayn ku daray lagu tuhmayey ama nin la leeyahay xifdigiisu ma fiicno malaa marka horeba waa kala iloobay an yafcalahu inuu taa sameeyo ikhtisaarkaa ma sameeyo uma banaano ama lahadee oo taasi waxu aboon maaha fain abaa hadduu diido abaadu hadduu khilaafo weeyaanu arrinkan oo xadiidka gees inuu iska goosto isagoo naaqisa uu wariyo fajaaza isaga waxa u banaan kol haday tuhama imanayso allaa yukmilahu xadiidkii inaanu dhammayn oonu taam yeelin taasi way u banaan tahay beydka dambana muxuu inoogu sheega beydkana sheekhu inoogu sheegayaa shaksigii xadiidka maanta warinayay ayaaba ah shaksi xifdigiisu aanu saa usii adkayn dabdigiisa aanay dadku ictimaadsan karin oo ama qaladkiisa badan khada'iisa badan iyo xifdigiisaoon fiicnayn marka hadduu xadiidkii isagu bal eeg isagu intuu in ikhtisaarsado mar mar kalena isagoo dhan wariyo tuhmaa meeshii imanaysa oo hadduu markii hore dee waxaweyan ikhtisaarsaday imika isagoo dhan wariyeyna hade waxaaba lagu tuhmi karaa la odhanaya miya xadiidka markii hore intaasu ku wariyey intani waa ziyaado isaga xaggiisa ka dhacday oo xadiidkii ku daro taasaa lagu tuhmaya hadduu xadiidka markii hore tamaam ku wariyey oo markii dambe qayb uu ku ikhtisaarsadayna tuma meeshii imanaysa la yidhaaho ninkanima xifdi ma laho xadiidkii waa kala iloobay oo marka horeba waxa wuxuu u sameeyey waa kii intaa laga maqlay dargii hore eh imika waxaan uu sameeyey waa ilow tuhmadaasaa imanaysa labada xaalo mid un laguma tuhmayo hadduu taam yeelo iyo hadduu gaabiyo kacayinkaasi xadiidka tamaamkiisuna ku wariyo yaanu marna ikhtisaarinin si aan xadiidka meesha dee waa loo baahay oo dadka istidlaalkiisa iyo xujanimadiisa wixii aana meesha ugaba bixin kol haddii tuhma ay kaba imanaysa ficilkiisa ikhtisaarkiisa ay kaba imanayso xadiidka isagoo dhan ha wariye marna yaanu ikhtisaaran aanu ikhtisaarin sidee tuhamadaasi meesha aanay uga iman bal taasi waa mid laakiin hadday dhacdo iyadoo tuhmadaasi ay imanayso inuu arrinkan lagula taliye ah inuu ikhtisaar sameeye inuu iskaba ilaaliyo uu khilaafo uu xadiidkii oo kooban ama naaqisa wariyo oo hadhowna hadduu isagoo taama wariyo tuhmadii ay imanayso markaa intaasna isku dayso kol haddii khaasatan dee dad kaloo warinayo xadiidkii dhamaynaya ay jiraan isagu si aan tuhmadaasi u iman intii un ha ku gaabsado markuu warinayo si aan la odhan malaa waxbuu ku daray yaanu ziyaadadii iskaba daayo markaa waxa u banaanaan satotimadii xadiiskaba inuu kaba tago si aanay tuhmadaasi u iman intan buu sheego wuxuu ihi wamaa lidii tuhamatin ay wamaa lidii kii tuhamo u saaxiibkaa ama tuhmee la tuhmayey ama dee xifdigiisa aan lagu kalsoonaynoo inuu xadiiskii wax ku daray aan kamid ahayn baa lagu tuhmaya ama xadiiskii inuu kala iloobaa lagu tuhmaya an yafcalahu inuu ikhtisaarkii sameeyo taas isaga uma sugna fain abaa hadduu diido macnaa uu khilaafo arrinkan aan ugu naseexaynayno oo xadiiskoo naaqisa wariya ama ikhtisaarsado fajaaza waxa banaan anlaa yukmilahu inaanu dhamaynba si aan la odhan waxbuu ku daray xadiiskii ee kole dee cid kale dhamaynaysa ama idaa qubdica fi labwaabi fahuwa ila ljawaazi duqtiraabi weli ama idaa qubdica haddii la googooyo xadiiskii fi labwaabi abwaabtii kitaabka lagu googooyo oo baab kastaba intii u munaasibka ahayd ee dee shaahidka laga soo qaata baabkan shaahidka weyd xadiiskii macaanihiisna iskuma xidhne waa jumlooyin kale mustaqil ah oo macaani kala duwan weeye fahwa xadiiskaas ama arinka taqdiicaasi ilaljawaazi banaani uu banaan yahay duktiraali mid dhawi u saaxiib way aad buu ugu dhow yahay bal dee culimada qaar khilaaf halkan way kala saareenoo suuradaa hore ee ahaa caalimku inuu dee wax ikhtisaarsado oo kale ee barhkooda ilaahay meeta ayaan lalaba imanin ma aha tani way ka duwan tahayba oo suuradana waxa ay tahay dee culimadii akaabirta ahayd rag waaweyn way sameeyeen basa axmed iyo bukhaari iyo abu daauud iyo nasaa-i iyo qolooyin kale xadiiska waa xadiis macaani ama dee axkaam kala duwan buu kulansaday oo kala madax banaan oo kala gooniya macnaa xadiidkani wuxuu gelayaa abwaab kala duwan buu shaahid u yahay oo wax dahaaro ku tacalluqsan baa jirta haddana wax salaad wax dhici karta soom ama zako kuwa tacalluqsan ama baab kale umuuraha caynkaasa ayaa jiro xadiidkii uu wada kulansaday ninkii mu-alifka ahaa ee kitaab axaadiista axkaamta aada dejinayay ee abwaab kale la dee ay duwan ay axaadiistii ay lahaayeen ayaa xadiiskii kolba markuu baabkan joogo ayuu in xadiiskii kamida soo qaatay intii kalena waa ka tegey waa nooc ikhtisaarkeenu soo maray uun laakiin maanta waa arrin sii gaara maaha hadal uu sheegayo un maaha kitaab buu ku googoynayaa abwaabtiisii kala dunayd buu ku googoynaya sida bukhaari yeelo in badan yeelo muslim isagu xataa jaanibka waa iska ilaaliya xadiiska isagoo dhan buu mar soo arooriyaa bal markaasoo duruqdiisiina meelun buu isugu wada keenaan abi daawud oo kale iyo nasaa-ina way sameeyeen dee hortoodna axmed ibnu xambal iyana waa sameeyeen oo xadiiskii dheera macaani kala duwan lahaa ayay abwaabtii kala dunayd ayagu u googooyeen bal markaa taasoo walow dee imaam axmed aanu kitaabkiisu musnad yahay haddana xadiiskiibaa dee kol uu mukhtasar yahay iyo kol uu dheer yahayba uu soo arooriyaa meelo kala duwan iyo masaaniid kala duwanna uu kusoo arooriyaa ama musnadkaa keliya dhexdiisu kusoo arooriya ama xadiiskii isagoo riwaayaadki dee meelo kala duwan bal markaa taasoo kale wuxuu leeyahy iyadu waa jaa-is oo waa wax shay banaan oo dee markaa wax dhib ay leedahay ma jirto waa taa dee saxiixu lbukhaari iyo keyrkiiba ay nooguba sugan tahay dee arrinkuna lama sii mid maaha waabay kasii dee xaggii jawaaskii ugaba sii dhowdahay suuradaa horeynu soo sheegnay ee aqwaasha dhowrkaa uu geliyo qowlu saxiixa un kaba dhigay suuradan baa iyada xagga uga sii dhow xagga marka la eego jawaaska intaa wey ama idaa qubdica haddii la googooyo xadiiskii dee axkaamta kala duwan shamlisanaya kulansanayay fil abwaabi abwaabtii kala dunayd lagu googooyo baab kastaba intii u munaasibka ahayd un lasoo qaato macaanidna iskuma xidhno dalaaladii xadiisku intan dalaaladiisu way noo dhantay qaybtii kale hadhaya abwaabtii kalena dalaaladeedu way u dhan tahay oo halkaa khalal kama imanayo fahuwa markaa kaas ikhtisaar gaara weeyaane iyo taqdiicani ila ljawaazi duktira bimacnaa waa qariibun mid u dhow ila ljawaazi jawaaz waa uga dhow yahayba waxyaalihii kale o dhan oo mancin la manciyo aad buu ugaba durugsan yahay barkoodna waxay yidhahaan ma kan khilaafkunoo sugna hadal uu leeya walilmusalaxi walaa yaklu min karaahiyatina xataa nawowi wuxuu idhaahaa taas dee umalayn maayo in lagu waafaqayo ibnu salaxoo taasi nooc karaha ku suganta lagu waafaqi maayo fa aduu suuradani waa suuro banaan oo jaa-iza buu leeyay wallahu subxana wa tacala aclam daasaloon laxni ahayn kuba dhacayo kaa aqrintiisa bal dadkii kale lagu maqashiinaya ama sheekiiba wax lagaga maqlayay taas buu adigu bal wixii kuba yimi iyo baxsigiisii uu yahay tasmiic maqsuudka waxa weeye de kolley maka waa umuuro inoo soo socday waa adigu samaacii sheekhaa loo wadaayo waa shaksigii maan axaadiis maanta laga warinaye isagu ahaa ka laga warinayo ee akrintan lagu dul aqriyayo amase isagii lagaba dhegaysanayo isaga xaggiisa markaan eegno waa tasmiicoo dadkii buu maqashiinayaa wixii uu riwaayo u lahaa iyaguna way kuka maqlayaanba isagii marka imaka halkan maqsuudkuna waxa weeye bal waa sheekii isaga axaadiistii lagaba warinayay oo shaksiga aqriyayo axaadiistaasee ku dul aqriyayo dadka kalena dee qiraa'adiisaas ay ictimaadsanayaan iyaguna ay dhegaysanayaan ama xifti ha ku dhegaysteen ama naskooyinkooda haba haysteene kaas oo ah ku laxni badan laxniguna waxa weeyaan waa qadayo xagga icraabta oo marka la eego naxwi ahaan iyo sarfi ahaan adigu xaggii adigu icraabay mee naxwi ahaan ayuu qalado gelayaa oo xaggan naxwadiibuu ama daciif ku yahay isticmaalkeedii bal xataa hadduu qawaacideedii yaqaanaba in ama tasxiifku walow tasxiif iyo taxriifba ay noo dambeeyaanna waa khada'ii kale in ahaynun xaggaa laxniga aan ahayn sida asmaada oo kale dee kayfiyada loogu dhawaaqaya laxnigan gala ama khada'a gala ee xaggaa tasxiif ama ay taxriif idhaahaan ama xagga dhibcaha kaba yimaado ama xaggii xarakadii ha kaba yimaado adigu waa khada ii aan khada icraabeed ahayn ee ruuxu ka dhacayay ee isagu markaa uu axaadiista aqriyayo ama asaaniidii aqriyayo uu gelayay ayaa tasxiifkana ujeeddadu ay tahay bacdigood tasxiifka macno ka acamsan taas bay kuba fasiraanoo waa laxni dhammaantee ama khada dhammaantee ama kii icraabeed ha noqdo ama ka khada jaanib kale haba noqdee bay tasxiif yidhaahaan laxniguna waa khada icraabida markaa laxnigaa ka khaasanaanaya kana uu ka caansanaanaya bal laakiin taa horen horraysiiyeyna waa say bacdigood kuba tagaan oo waana imakatan kuba soconna si laba macnoo kala duwan aan uguba xambaarno haddaba ruux adigu qalad ka dhacayiyo khada khada'aasi ama khada xaggii ka yimin aqoon isticmaal la-aan xaggii naxwo oo jaanibkaasu uga imanaya ama waaba khada asmaada markuu aqriyayo iyo alfaada kale isagii uu gelayoon ahayn khadayo icraabeed ruux caynkaasa aqrintiisa uu isagu ahaa ka aqriyayaba iyo qaarigii dadkii kalena ay wada dhegaysanayaan sheekhina uu dhegaysanaya hadhow saa lagaga qaadanayo bal taa wixii kuba yimi iyo dee inay tahay taa in layskaba dhowro oo ruuxu iska ilaaliyo marka wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala oo xagga sanaa tasmiic min iijaad ismaaci aw istimaaci liqira'ati laxan wey waliyaxdar ha digtoonaado sheekhu ha iska ilaaliyo oo ha ka digtoonaado allaxaana ka laxniga badan ee markaa uu wax aqriyayo hadiyo goor laxni ku dhacaya waana laxnigii icraabeed iyo walmusaxifa kaa isagu waxdoorinaya ee khada kale iyo qalad kaloon kaa icraabeed ahayn isaga markuu wax aqriyayo ay kaba dhacayso ee xarakadii kelimaadku ay lahaayeen inta icraabta ahayn ama dhibcihii ay kelimadu lahayd ee taas isagii bedelayo doorinayo sideedii aan u dabdin ee ruux hagaag u sugay taasna aan ahayn kaa ha iska ilaaliyo oo calaa xadiisihi macnaha calaadu waa bimacnaafi in dee walyaxdar ha digtoonaado sheekhi allaxaana walmusaxifa calaa xadiisi fi xadiisi xadiiskiisa uga digtoonaado oo xadiiskiisa si aan taxriif iyo qalad u gelin si aan isaga wax qalada looga xambaarin oon looga warin balkaa ha kaba digtoonaado ama allaxana kaa laxniga badan calaa xadiisi ay fii xadiisi xadiiskiisan oo aqriyayo laxnigiisu uu ku badan yahay ama walmusaxifa calaa xadiisi intiba adigu dee waaba kan u qadarna mooyaan ku camal siina mooye ama ku tacallujina mooye kuwa kalena waa macnahan isagaba qadarayna haddaba calaa tanaasuc ahaani calaa xadiisi kaa ha ka digtoonaado kaan yuxarifa maxaa si uga digtoonaanaya ama bian yuxarifa bisababi an yuxarifa inuu bedelaba xadiiska sidiisii ama lafdiga sidiisii dee xadiiska uu kuba yimi si aan ahaynba ugu dhawaaqo taa liajrigeed oo fayadkula sheekhi markaas alifta lidlaaqadan kaba dhigno uu galo markaa sheekhu dee isagiiba ina waxaan isagiina garanayo oo isagii markii lagu dul aqriyo waa sugaya hadhowna lama odrhanayo ninkan qaariga ayaanu de waxa weeyaan xadahana fulan ama akhbarana fulane dadkan xaadiriintii waxay odhanayaan sheekha naftiisa lagu dul aqriyaya kaa laxankii axaadiistiisii aqriyayay ayay akhbarana fulan odhanayaan ama ciddii aan kala farqin jirinba qira'a iyo samaac xadathana fulan baabay odhanayo isagaa laga naqlinaya isagaa laga warinaya taas baana xadiiskiisii uu ku soconaya haddaba waa dee sababtu waxa weeye waa dee liajli ama khawfan an yuxarifa inuu bedelo oo markaa ninkiiba wixii dee xadiiska u ahaayo fayadkula marka uu galo sheekhu fii qowlihi qowlkiisii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh uu yihi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar inay rasuulka ilaahay laxni lama imanahayn khada-an kale ma gelahayn kalaamkiisu kalaamkaa mucrabkee fasiixa ayuu ahaa haddii waxaan sii ahayn uu ruuxu kaba soo naqliyana dee wuxuu noqonayaaba tan baa looga baqanayaa inuu galo haddaba dee si aanu halkaa u gelin ha kaba digtoonaada haddii alifta tasniye laga dhigana fayadkulaa ay markaa sheekhii isagu musnica ahaa ama musamnica ahaa iyo kan isagu daalibkee aqriayo wax ee laxaanka ama musaxifka labadooduba ay galaan oo dee uu shamliyo oo markaa fii qowlihi rasuulka ilaahay qowlkiisii uu yihi man kadaba calaya mutacamidan bal si aanay taasi u dhicin haddii sheekhu suurada horu gelayaa la yidhaahna sababtuna isagaa ah ka wax laga maqlayo ama ninkii isagu aqriyayana min baabi awla ayuu noqon kii isagu qaladkan gelayo waxaan ku dhacaya xadiidkii rasuulka sanda adigu laba imanayena wuxuu noqonayaaba ee markaa min baabi awla inuu isaguna qowlkaas uba galo balse haddaba ha ka digtoonaado ujeedadu ninkan qaariga ah ee xadiidkii aqriyaya sheekhiina isaguu yahay kii dee laga maqlaye saaxib asamaac uu ahaa yaanu noqonin ruuxa qaladka iyo laxniga badan haddii kale maxduurkana kaba imanoo dee xadiis muxarafa marka la wariyo mid la tasxiifiyey mid la laxniyey oo intana rasuulka ilaahay amusta uga odhan waxay noqonaysaa waxaanu rasuulka ilaahay odhan oo lagaba sheegayo ayay noqonaysaa bal taas buu yihi fayadkula fii qowli man kadaba taas uu galo liannahu lam yakun yalxan buu yihi rasuulka ilaahay laxni kama dhacahayn famahma rawayta canhu walaxanta fiihi kadabta caleyh waa arrin aada khadiira haddaad rasuulka ilaahay wax ka warisood laxnina adiga la timaadey dee rasuulka ilahay baa been aad ku been abuuranaysaa oo been baad kaba sheegaysaa waqad rawaynaa naxw hada can xamaad ibni salama anahu qaala liinsaanin in laxanta fii xadiidihi faqad kadabta calaya fainii laa alxan waa imaam macruufa oo xadiisna imaam ku ahaa ee fiqina waa saas oo kale ahaana dadkii cubaadii ummadda iyo dad laba yidhi oo cabdiraxmaan ibn hadi kuwa sifeeye haddii la yidhaaho ama adigu waxa weeyaan maayde bacdu asxaabi haddii la yidhaaho berito ayaa malakulmowt ka imanaya camal uu kordhin kari lahaa maba jirin si waqtigiisa uu camirnaayo cibaado iyo daaco uguba camirnaa xagganna luqadiina imaam buu kuba ahaayo nin isaga wax kaba warinayuu ku yidhi haddaad xadiidkayga laxni adeel la timaadid been baad iga sheegaysaa anigii waayo anigu nin laxni iga dhaca ma aha baltaawa haddaba baltaa la iska ilaaliyo xaggan safxada ku xigta waxa waxaan filayaa sadarka hore waxba idinka yar masaxan waqad ra'aynaa siba rawaynaa iyo siba wahibaa taale lafdiga an unbaa meesha ka maqan oo waxa weeye lafdigo waqad rawaynaa anna siba wey oo anna weeye halkaasi sadarka ugu sarraysa uun halkaa waa lafdiga qolooyinkiina dee nusqaana haysta haysta waqad rawaynaa anna siba wey marka wuxuu leeyahay waxay soo naqliyeen imaamkii nuxaadabe siba wehe la odhanayay ayaa shakaahu ila alkhaliil ibni axmed sheekhan xamaad ibnu salama la yidhaaho ayaa wuxuu uga soo ashkatooday khaliil ibnu axmed oo khaliil ibnu axmed buu u yimi oo sheekhiisii ah isagoo ashkatoonayo xamaad ibnu salama ka ashkatoonaya sababta uga ashkatoonayana waxay buu yihi sa'altuhu can xadiidi hishaam ibni curwata can abihi halkaasna saxda iyadana wuxuu idin taala can hishaam ibn xadiidi hishaam ibni curwata can abiihi fi rajulin weeye zabaana ii taalo aniga dee waana filaya an idiin wada taalo fii rajulin maayo oo fii rajulin nin xadiiskaa ku tacalluqsanaa nin racafa fantaharani markaasuu i dagaalay bu ihi oo sheekii aan dee xadiiska weydiinayeen doonaya xadiiskii inuu ii sheego oon kaba wariyo ayuun baaba i dagaalay oo qaala yidhi intuu akhda'ta inamaa huwa racafa waayo isagu suu aqriyay siba weyhi baa waxay ahayd xadiidka markii uu ninkan sheegayey ayaa fii rajulan racufa buu yihi oo faculo ayuu kaba dhigay markaasuu isagiina dagaalay oo dee markaa inta aragni waqaala lii akbata inamaa huwa racafa ay bifatxilcin taasna waa luqa aada u yar oo luqa daciifa weeye racufa in la yidhaha ficilkan markaasuu ku yidhi siba wey buu ku leeyahay waad qalad daafada baa kaa dhacay xadiisku waa racafa faqaala lahu khaliil khaliil baa wuxuu ku yidhi sadaqa xamaad ibnu salamaanduu sidaa ku yihi run buu sheegay atalqaa bi hada alkalaami abaa usaamata hadalkan hadalka caynkaasad abaa usaamo ku tidhi ama abaa salama ad ku tidhi shadada waa ninkaa dee luqadii carbeed siduu cilmiga kaleba u yaqaanay aada u yaqaanay ayaad hadalkaa qaladkaa aad ku dul aqriday taas buu leeyahay maxaana yidhahan isagu imika inooma soo naqline waxyaalihii keenay inuu naxwada aada ugu xeeldheeraado ama naxwadaba u jeesto hadalkan baaba sabab u ahaa barashadiisii naxwadaba uu baranayo markaa macrifo uma lahayn naxwo waxaanu dee kolle waana qaybtas imika sarfi kuba tacalluqsano waa xaggii dee markaa imika xarakada caraabeed maatan uu qalday laakiin dee naxwiya sarfiya waa wax isla baab keliya haddaba barashadiisii uu cilmigan bartay imaamkiiba ku noqday markaa isagu imaamkii nuxaadaba sababtiisu waxay ahayd ba hadalka axmed ibnu salama iyo imika dagaalkaa uu dagaalay iyo uu yihi waad qaldantay iyo taas baaba sabab u ahayd waxaa kaloo jirta halkaa talqa bihadalkalaami aba usamata uu yihi kitaabkeena inoo taala sharaxan uu sakhaawile iyo fatxulmuqiis la yidhaahna waa sida kuba sugan suyuudi kitaabkiisa tadriwuraawi oo qeyb dhan oo macluumaadkaa kitaabka kaba mid iyo waxyaalaha uu dee hadalka nawawi uu kuba sharxana kitaabkeena fatxulmuqiis kolley uu asal u yahayna cibaaradii ku sugnayd waa taas bayd aba usamata waxaa laakiin ku sugan jaamica khadiib ama khadiib kitaabkiisa aljaamic liakhlaaq araawi wa adaab saamic oo dee meelahan aan kuga jirno kitaabkii u asalkaa aba abwaabtan aan ayna sifada riwaayada xadiiska iyo wixii ku tacalluqsan aljaamic liakhlaaq araawi wa adaab saamic juska labaad baanu kusoo aroornay cibaarada hadalka bilowadiisa atalqa bi hada alkalaami abaa salamata halkan abaa usama inoo taalla jaamica khadiib yaalay abaa salama laakiin san inoo taalla ayaa tadriiburaawi iyo sharaxa iyadna uu leeyahay sakhaawiye fatxulmuqiisa bal la idhaaho ee kitaabkan aan hayno sharaxiisaa taallay kolley sawaabkuna waxa weeyaanun saa jaamica khadiib ku sugan oo kitaabkeenan iyo labadaa kitaabe kalean tilmaamay waxa ku sugan kolley sawaab maaha sababtuna waxa weeye xamaad ibnu salama kunyadiisa dee kutubtaba inoogu sugan ee lagu yaqaana waa abu salama ayaa la yidhaha magacaabihii iyo kunyadiisa isku mid ah ee abaa usama lama yidhaha abaa salama bal nin dabaqadiisa ama kuba dhowaa in yara duu ka yaraana oo adigu xogaabu ka yara oo isna xamaadun la yidhaha xamaad ibnu usama kunyadiisana abaa usama la yidhaha laakiin xamaad ibnu salama kunyadiisu abaa salama weeye wala dee kutubta aan sheegaya ay dhacday waxa weeyaan sawaabku waa saa jaamica qadiib oo dee ka wada horeeyo la arkay iyagaba mastarkoodii kalaamkan ay kasoo naqliyeen inuu yahay abaa salama bal hadda weli xdar ha ka digtoonaado oo ha sheekhay ha iska ilaaliyo allaxaana ooyaanu waxa weeyaan ka dhigin dee ninka qaarigiisa ee ku dul aqriyaya dadkii kalena ay qiraa'adiisa wax kaga taxamulayaan allaxaana mid laxni badan laxnigii icraabeed iyo walmusaxifa mid isagu wax taxsiixinayo asmaadii iyo taas tagyirinaya oo laba khada bay kala yimaan sheekh camr ibni cawn la odhanaya waxay kala soo naqliyeen inuu ninkii mustamligiisa ahaa axaadiisaba ka yeedhinaya isaguna ay lawaaqiisa dadka kale ay yihaayeenkii way ku taxamulaya maqlaya ayaa laxni badnaa xagga icraabeed markaasuu nin kaloo isaguna warraaq ahaayo xaggan cilmigan adabka macrifo u lahaayo taa eegayo yii war ninkan iga kaxeeyo bal kaa ii doono ninkii markii la keenay ayaa ninkani wuxuu ku roonaa hore isagu laxniga icraabeed ha gale ee wuxuu ahaa nin dee cilmigan xadiiska ama asaaniid iyo waxaa ku jiro oo inta badan magacyadii gusteeda ugu dhawaaqayay ninkii kale xagga luqada iyo waxaa yaqaanay adabkii ee loo doonay ee noqday ka isagu ku dul aqriya sheekha dadkina qiraadiisa ay dhegaysanayaan ayaa isagii dee laxnigii ciraabeed min macrifo ule ayuu ahaa wixii kuba imanayo waa iskaba dhowrayeen laakiin xaggii kale asmaad iyo alfaada si loogu dhawaaqayay ayaa iyadna dee aanu shaqadiisa ahaynba markii uu ku dul aqriya waxaa layihi uu yihi xadatakum hashiimu mana hushaymu ibnu bashiir buu ujeedaa markaasu yihi wayxak qul hushaymu haddana markaasoo can xasinin yidhi o dees wayxak qul can xasaynin markii dambe wuxuu ku yii war iga kaxeeyo kaigii hore ii soo celiya faina haada waxa wey hadduu sii hore ahaa mid laxniaya faina haada yarfak kani kelimadiisteediiba ka wada kaxaynaya waaba wada dooninaya kaxeeyo marka waxaan ujeedadeedu ay tahay tasqiifkana waa khada yani ciraaban se ka asmaada iyo qaladka kaba imanaya magacyada si ay ahayd si aan hayn looguma dhawaaqayo laxnina waa kii caraabeen على حديث أو قد يكون هذا في حديثه لأن يحرفه وحسن وبالسبب أن يحرفه أما خوفا أن يحرفه كبعض سنية إن حديث كيما أنت دورية كان استجي ما أتلقى مقلا فيدخل وقال شيخ ومن ذلك أولى أبطال المركة ضالب في قارقها أما فيدخلها لو دودي أي قران في قوله من كذب فحق وححق أو جواسي يد لقى بحسنية أخبارنا فحق waxaa xaq ah ama waajiba ah annaxwu ay tacalumu naxwi naxwo barashadeed dawadna naxwo waxaa looga jeedaa intan la leeyahy waa waajib waa wixii uu ruuxu kaga badbaadayey markuu xaqrayana inuu laxni iyo qalad ka dhaco ama laxni haddii wax qorayana uu laxniyo oo ruuxu haddii uu markaa waxaqrayana uu dee isticmaal naxwo leeyahay aqoonta uu u leeyahay ee kutubta iyo wuxuu ka aqristay yaanay banaanin be oo aanu qalad ka dhacayn xaggii laxniga marka uu wax qorayana iyadna qalad aanu xaggii laxnigaas ah ama akhdaada ay caraabeed aanu gelahayn ruuxaas waa intii dee isticmaalkii naxwo waa leeyahay maqsuudkeedna waa waxa firay sal dee naxwadii kol hadday wasiilo tahay oo qaladku ay tahay si xadiiskii qur-aankii iyo culumtoodii looguba fahmo in laga dhiga qaayo oo ruuxu weligiiba iyadii uu markaa wada shaygaa wasiilada ah oo ay kaba shuqliso wixii iyada uu ay ahayd in lagu fahmo ama qaladkana lagaga nabadgalaa taasi iyadu dee wax toosan ma noqonaysa ruuxu haddii uu naxwadii ka barto wixii uu qalad kaga nabadgelayo qiraa'ade